This audio is brought to you by MuslimCentral.com.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي في الله اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار maanta waxaynu taabanaynaa hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inoo yeelo uu inoo idmo watar xasaasa watarkaan maanta jeclay inaan taabto waxa weeye watarka ku saabsan guurka iyo dhalinyarada waxa aan aada iyo aada ii damaqda aan aada uga xumahayna inaan arko dhalinyaro dhalinyaro fara badan oo dhalinyaro ahla diin ah oo ahli masaajid ah oo ahli xalaqaat ah oo ahli duruus ah oo ahli taqwa oo ahli cibaado ah hablo iyo inamaba cilada qura hortaaganna waxa weeye ciladan guurka waayo inankii waxaa laga rabaa inta aanu guursanin inuu iskuulkii dhammeeyo uu shaqo helo uu jaamacaddii ka soo baxo uu guri uu furto uu gaadhiyara soo qaato marka inantii u yimaado reerkii u soo jilib dhigto mushkiladda taa kasi ka shisheysana waxa weeye inankii doonaynu intaas sameeyo ilaahay hortii ee macsiyaddii iyo zinadii ka cararayay waxaynu hor dhignay intaas oo mushkiladood waxaa lagaa doonayaa meher oo waxaa lagaa doonayaa gabaati oo waxaa lagaa doonayaa inaad samaysid aroos aroos ragga ah iyo aroos dumarka ah inaad meherkana aad samaysid xaflad arooskana aad xaflad samaysid ina guri sidaa iyo sidaa ayaad la soo goglo arrimooyin fara badan ayaynu caruurtii hordaadino adag marka dhinac kale eegtidna zinadii ayaa aada loogu hawl yareeyey oo inankii maanta doonaya ama inantii maanta doonaysa inay soo zinaysato ama uu zinaysto way hawl yartay gurigaa way ka baxayaa ama gurigay ka baxaysaa way soo dhammaystanayaan waxay doonayaan way soo noqonayaan waalidkii markaa waxaad moodaa inay iska indhatireen dhinac ka eegeen masaladan zinada ah iyo xajumka iyo masiibada ay sidato oo aynu ka soo qaadnay caruurteena hadday baxeen inay soo noqonayn ayagoo sidiia waxaynu ogaan iska indhatirayna inay meesha mashaakil fara badan uu yaalo inantii maxaa la leeyahay maanta waxaa la leeyahay ma guursan kartid ilaa adiguna jaamacadda dhammaysid oo haddii kollaba uu nin guursanayo maxaad jaamacaddii sharad uga dhigteen islaam waxay ka odhanayaan ama waalid fara badan wuxuu ka odhanaya waxaan uga dhigaynaa sharad inanta haddii lasoo furo siday cagays ku taagi karto keligeed isdabari karto mushkilada halkaa naga soo food saartay mushkiladaasi waxaa weeye inantii waxaynu ku sii leenahayba kolley waa lagu soo furayaa wax iska baro kolleyba ninka waa kala tegaysaani wax iska baro caruurtii marka markay isfuraanna waxaynu leenahay maxay isu furayaano de waa fashion chips iyo cheeseburger generation iyo way iska waalan yihiinoo maanta isguursanaya bartin way kala boodaya soodiin kaba dhaadhiciya adigiyo waalida kolley waa lagu soo furayaa wax iska sii baro hodhow markuu fura caruurta kaga cararo aad dee shaqo heshido jaamacadan aad kasoo baxday aad ku shaqaysad shahaadadeeda waa arrin cajiiba caruurtana markaa waynu cambaarayna way iyagii baana wixii samaynaya u fiirsada waalido horta ogsoonaada mid inaynu maanta caruurtii ka dalbanno inay guursadaan markay wax walba u dhammaato iskuulka u dhammaado jaamacadda u dhammaato shaqadii shaqa wanaagsan helo uu lacag sameeyo uu guri furan karayo sidanay waalidkeeniba uu sameeyey adigu aad samaysay dee wax macquula maaha wax caqligala maaha waayo adugu markaad watiga waqtigaad joogtay dee waxaad joogtay magaalo wanaagsan oo lagaa yaqaano dad wanaagsan baad la nooleed dumar marwooyin hablo wada marwooyin oo xishood iyo xashmad xishmad leh baad la noolayd lamaad noolayn qaar haddii inantu aanay boyfriend ku odhanaya waxbaa kaa qaldan inankuna haddii aanu boyfriend helon adigana waxbaa kaa qaldan oo inankii haagsan intii haagsan la cambaaraynayo lamay noolayn waxaynu leenahay marka bal u fiirsa horta aayaadka iyo nusuuskan ilaahay inagu soo dejiyey iyo nebiga sala allahu alayhi wasalam sunnihiisa haddaynu leenahay ninkani aqal ma furi karo ilaahay muxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi wa ankixu layaama minkum waاlصaalixiina min cibaadikum in yakunuu fuqaraa yugniihum allahu min fadlih wuxuu yidhi ilaahay war isu guriya dadkan aan xaasis lahayn haddii ay fuqaro yihiin oo dee gacantii ay gaaban tahay waman qudira calayhi risqi bay sheekadu taagantay ilaahay wuxu uhi yugniihum allahu min fadli ilaahay baa albaabada risiqa u furi doona marka risiqa ha ka warwarina waayo nebigii waxaa laga soo wariyey inuu yidhi ilaahay waajib buu iskaga dhigay saddex qof inuu caawiyo saddexdaa maxaa ka mid a waxaa ka mida qof mu'mina oo muslina oo doonaya inuu is-asturo inuu is-asturo oo guurkan u doonaya inuu ka cararo macsiyad iyo dembi iyo zino iyo arrimo caynkaas ilaahay baa waajib iskaga dhigay adigu kamaad dhigin ilaahay baa waajib kaga dhigay ayaa iskaga dhigay subxaanahu wa tacala ilaahayna cid amar amri kartaa ma jirto laakiin asagiibaa subxaanahu wa tacaala tacaatufan wa talatufan wa taraxuman asagii baa yidhi anaaba waajib iskaga dhigay ee isguursada isguursada nebigu sala allahu calayhi wasalam markaa wuxuu inoo sheegay inaanay lacag iyo miisaaniyad iyo waxaasi aanay daruuri ahayn maxaa inoo daliila waxaa inoo daliila xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam gabadh baa nebigii iyo saxaabadii wada fadhiya ayay isa soo taagtay waxay tihi rasuulkii ilaahayow iguurso nebigii baa intuu sidaa u jaleecay korii hoos u eegay ayuu intuu hoos u eegay buu yidhi laa xaajata lii maanta uma baahni in dumar guursado nin saxaabiyo bartan fadhiya ayaa soo booday u arkay dee nebiga sala allahu calayhi wasalam inantii inuu diiday gabadhan inuu nebigu diiday buu arkay ninkii saxaabiga yihi yaa rasuul allah aniga iraaci aniga iraac ii guuri nebigiibaa wuxuu yidhi maxaad haysataad siin kartaa inanta wuxuu yidhi yaa rasuul allah shilin ma hayo qof maanta iga liitaan garanaya ma ma jiro nebigiibaa wuxuu yidhi deba orodo suuqa galo tolkii la soo hadalo bal wuxunkeen wuu soo noqday markuu soo noqday ayuu yihi yaa rasuul allah war laygatay shilin maayo de waa ninkii guurdoonkaa ee gabadhii istaagtay ku dhegay nebigii baa idhi bal kaatun xadidana keen ilan wax macno leh ma haya buu yidhi maxaad haysaa buu yidhi wuxuu ihi yaa rasuula allah macawista taaan xidhanahay ayaan hayaa nebigii baa wuxuu yidhi oo maxay ku fali waayo haddaad adigu tan siisid maxaad xidhan ila waad qaawan tahay adduunka wax kale ma lihid macawista cawrada asturaysa mooyaane wax kale ma lihid marka maxaad maxaad ugu xidhan markaasuu nebigu u fikiro wuxuu yidhi amacaka shayun min alqur'aan qur'aanka wax ma ka haysa qaal nacam waan hayaa buu yidhi suuraddaa iyo suuraddaa iyo suuraddaasaan hayaa buu yidhi wuxuu ihi nebigu kaxayso suuraddaasaan kugu meheriye suuraddaa ayaan kugu meheriye waxay ina tusaysaa markaa inay xoolahani xoolahan la sheegayo iyo waxaan inaku arrinteena adkaynaynaa inaanay diinteenna ahayn diinteenna ma aha maxaa markaa diina waxaa diina inaa arrin inanka dhinac laga eego inantiina dhinac laga eego inankii maxaad eegi nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam iidaa ataakum hadduu idiin yimaado qof dhalinyaro ah ama anybody marka qof walba uu sheegay idaa ataakum da kumuu xidhan idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqa haddii idin yimaado qofaad diintiisa iyo akhlaaqdiisa aan raalli ka tihiin buu ihi nebigu sala allahu calayhi wasalam u guriya bal u fiirsada nebigu muu odhan sala allahu calayhi wasalam waa inuu reer hebel noqdaa waa inuu xoolaha u yeeshaa waa inay meherkeedu ninkan meher ku haya muu odhanin labuu yihi inanka naga ee ka eega ninka diintiisa iyo khuluqa waayo diinta iyo khuluqu way kala duwan yihiin saxiix khuluqu waa juz min addiinta laakiin nebiga goonni u eega buu yidhi waayo diintii waa maxay waa salaadii waa qur'aankii waa cibaadadii waa xaqiid ku taagan tahay laakiin dee akhlaaq iyo mucaamalayi caynkii dumarka loola mucaamilayay ayaa ayaduna kitaab kale ah gabadh baa u timi cumar bin khadaab waxay tihi yaa amiira almu'miniin ninkii la odhan jiray azubayr bin cawaam radia allahu canhu ayaa isoo doonay maxay kula tahy markaa zubayr bin cawaam bal u fiirsada waa ayo waa horta min awaa'il kuwii ugu horreeyey diintan qabsaday weeye aaminay nebiga sala allahu calayhi wasalam waa muhaajir ilaahay buu haajiriyay rasuulkiisii waa nebiga ayay ilmaabti yihiin oo safiya bintu cabdilmualaba dhashay waa min cashara almubashiriin biljanna wuxuu qabaa asmaa bintu abibakr asidiiq waa xawaari nebigu wuxuu hi likulli nabiyin xawaari nebi walba wuxuu leeyahay xawaariyo dee asaga uu soo dhowaysto xawaarigana waxa waxa wey abuzubayr bin cawaam u fiirso yani ilahay muxuu ihi qaala qaala alxawaariyuuna markuu nebi ciise ka hadlayay qaala alxawaariyuun marka nebi moxamed sala allahu alayh wasal xawaarigiisu waa zubayr bin cawaam man li bimithli markaa yaa odhan kara waxaan isaga dhigi karaa zubayr bin cawaam ma jirto marka gabadhi waxay tii ninkan baa yimiye yaa amiira almu'miniin cumarow maxay kula tay cumar baa markaa intii madaxa yaro fakiray buu yidhi ancim bihi rajula ninkaas wuxuuhi waa nin cajiiba waa nin cajiiba ha guursanin yaa cumar waxaad ka hadlaysa waa zubayr bin cawan may may buuhi zubayr diintiisu way wanaagsan tahay laakiin dumarku aad adagi markaa nebigu wuxuu ihi diintii ha la eego cid ka fadli badan zubayr bin cawaam ma jirto laakiin markay timaado mucaamaladii dumarka iyo akhlaaqdii lagula mucaamilayey dee nebigu wuxu uhi taana eega من ترضون دين ترضون diinahu وkhulqa labadiisu eega wuxuu hi haddii aad taa samayn weydaan takun fitna waxay noqonaysaa fitnad fitnad maxaya dee fitnad bay noqonaysaayo qofkii marka loo guurin waayo dee yeftatin fii diini diintiisiibaaba galaysa qiira qiira qisada qisatu julaybiib waa maqasheen julaybiib waa maqasheen julaybiib muxuu ahaa nin saxaabiya nin saalixa nin wanaagsan nin saxaabadu ay jecel yihiin nebigu uu jecel yahay sala allahu calayhi wasalam nebigu iyo masaajka fadhiyu soo galay wuxuu hi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow qofkii ilaahay rumeeya adigana ku aamina miyaanu eebba u ballan qaadin inuu xuurlacaynta jannada uga guurinayo nacam buu yidhi waa dhab sheekadu hadday caynkaa tahay buu yidhi asxaabtaadan ku hor fadhida maxay igu guurin layihiin ilan maxaa wax ceeb ma jirto oo diiniyaniin julaybiibna waxa wax ka laguma diidin diinta laguma diidin akhlaaq laguma diidin waxaa lagu diiday dee araggiisa ayaan ayaanu ahayn nin dee dumarku ay u soo jabayaan markiiba oo hadduu caruur aan laga filay dee caruur in noqdaan iminka matalan almugiirata binu shucba dumarku way ku duldaadan jireen dumarku hadduu rada i guurso maya may odhan jirin zubayr iyo almugiirata binu shucba waayo nin dheer buu ahaa oo qurux badan oo garh qurux badan leh oo cas oo dumarku markay dhadaan zubayr waxaa almugiira binu shucba way wada dheereerin jireen ma dumarku laakiin julaybiib dee nin gaaban buu ahaa runtii dee nin dumarku ay markiiba u soo jeesanayaan mu ahayn marka ninka waa la yaro cadibayo dee cid guursatuu waaye nebiguna muxuu ri idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqa u guuriya ninkana diin iyo khuluqba wuu la yimi laakiin dee wuxuu la yimi yaro foolxumo nebigii baa yihi orodo waxaad u tagtaa reer hebel ma taqaana haa reer hebel u tagoo waxaad ku tidhaahdaa inanta ii guuriya nebigii bay soo dirayoo taasuu idhi ii guuriyo dadkii marka ninkiibaa wuu kacay gurigii ansaartuu garaacay assalaamu calaykum buu calaykum assalaam waa kuma waa julaybiib xaya alla jubay soo dhowaa baa layidhi ahlan wasahlan maxaad doonaysaa nebigii baan ka socdaa nebigu muxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam inantii buu doonayaa waxay moodeen marka inuu nebigu ka soo doonay inanta uu asaga nebigu isagu isu doonayo oo julaybiibna uu yahay markaa dee ninkii farinta soo qaadaya islaantii iyo odaygii baa farxad kaa daatay allah nebigiiba ina naga doonay oo inantiibuu doonaya oo yaa la mida nebiga oo nebiga miyaa ma cid kale julaybiib ukaadiya ukaadiya nebigu asagoo inanta ma doonaye anuu ii doonaya way naxeen ma adiga oo cid kale muu waaye oo muu abubakar keeno soo diro oo muxuu cumar u soo diri waaye ma adigu ku soo diray haa inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun laa xawla walaa quwata ila billah julaybiibkii isdhahaa subxaan allah malaha saxaabtii iyo ansaartii nebigiibaa kaa furtay qoladan baaba kusoo dhoweyn si nebigiibaad ka socotaaye ayaa wuxuu arkay xitaa sheekadii nebigu inay socon weyday ninkiibaa yii bal aan aniga islaanta isku noqonayna yaro sugo julaybiib inta murugoodas ka baxay ilan waasitadii nebiguna way shaqayn weydeen nebigii tiisi baa shaqayn weyde waan ka shilanaa o kaadi islaantiiyo iyo odaygiyo sheekeysanooda wactaro cid kale miyuu soo waayay waa nebigu sala allahu malaha wuu qaldamay horta ninkana run ma sheegaya ayaa inantiibaa gudaa ka maqashay maxaa samaynaysaa bay tiri hooyo iyo aabbo musiibad baa nagu soo kordhayoo nebigiiba wuxuu soo diray julaybiib abubakar soomuu diran cumar soomuu diran almugiira soomuu diran julaybiib buu soo diray inantaati wamaa taquulaan maxaad leedihiin waanu ka fakirnay bay dhahdeen inantii baa waxay tidhi subxaana allah amaa qara'tum qowla allah kitaabka ilaah wuxuu ku yidhi maydun maqal markuu yidhi wamaa kaana limuminin walaa mu'mina إda qadى اllah warasuuluhu amra an yakuna lahm اlkhiyaraة min amrihim wman yacصi اllaha warasuulah fakat dalla dalalen mubina. Ayadan oranesa hadduu ilaaha iyo rasuulkiisu amar ay soo go- soo gooyaan mu'min iyo mu'minad kuma habboona oo kuma qumana oo kuma toosna inay ra'yi ku yeeshaan mas'aladda kii ilaah iyo rasuulkiisa caasiyana oo dee wuu lumay dalaalo qura maha dalaalan mubiina lumis aad iyo aad u fog ayuu u lumay ninkaasuu ku talax tegay lumista ninka iraaciya bay tiri soo nebiga ilaahay soomuu dirin iraaciya way isku noqdeen da aayaddii ayuuma sidii biyo qabow lagu shubay ayuuma qac waa kuwa haye subxaana allah inan odaygiibaa cararay masaajidkiibuu tegey wuxuu la kulmay julaybiibo warkii nebiga gaadhsiiyey oo ku taabtay nebigiiba sala allahu alayhi wasalam markuu ninkii arkay buu i a anta aladii radadta calaya ninkii inanta isiin waay maadiga suu uri yaa rasuula allah ilaahay baanu dembi dhaaf weydiisanaynaa taad nagu amartana waanu siinanaa waanu samayna inantiina waanu siinaa inankii inantiina waanu siinay ninkii julaybiib ayuu iyo inantii ayuu ilaahay barakaad ku furay ilaa nebigibaa isu doortee barakaad buu ku furay oo lacag inantiibaa dhinac walba lacag baa loo keenaa hadiyadaa loo keena dahab baa loo keena silfar baa wax loo keena fidad baa loo keena inantiibaaba way yaabtayba xaggay barakaadkan ka yimaadeen julaybiiba markaa dagaal baa la qaaday dagaalkii markii la qaaday ayaa julaybiib nebigiiba marka dagaalka dhammaaday ayaa wuxuu yidhi atafqiduuna min axad cid ma weydeen bal ragga tiriya raggii naga dhintay tiriya raggii baa lasoo xaadiray hebel baa maqano hebel baa dhintayo hebel baa la qaatayo hebel hebel raggii baa lasoo taxay cid kale ma maqantay may bal ku celiya yaa rasuulallah hebel baa dilay hebel baa dhaawacan hebel bal ku celiya marka dambe wuuri anigoo daba kaan dareemaya inuu maqan yahay kaan tabaya waa walaalkay julaabib ina keena aynu doona ninkan ila wey ninka idinku xaadirin waaye kuwa noollo kuma jiro kuwii dhintana kuma jiro kuwii cadowga qaatana kuma jiro haye nebigii baa kacay saxaabadii baa kacay deen meeshii baa lagu- lagu figaasay waxaa la arkay marka ninkii julaybibo radia allaahu canhu intuu toddoba dilay isagana ay dileen nebigiibaa intuu jilbaha dhulka dhigay kama qaala almu'arikhuun intuu jilbaha dhulka dhigay buu soo qaaday halkaa wuxuu saaray laabtuu saaray ciiddii iyo wasikhdii iyo dhiiggii buu ka- ka- nebigu sala allahu alayhi wasalam gacantiisa mubaaraka shariifa kaga masaxay markaasuu ku dul ooyay qaala qatala sabca wa qataluu toddobuu dilay asna way dileen huwa minii wa ana min asaguna igu tirsan yahay anna waan ku tirsanahay anas bin maalik wuxuu yidhi gabadhii ninka laga dilay mar allaale iyo markay ciddada dhammaatay ayaa wuxuu yidhi lagu yaacay dhagaca ila waa inan barakaysane waxaan uga jeedaa marka nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqa qofaad diintiisii iyo akhlaaqdiisii aad raalli ka tihiin u guuriya haddii kale fasaad baa dha- dhacaya fitna sidaa imka jilaybi uda meeshii yani cidi way diiday iyo fasaad fitnatun wa fasaadun cariid fasaadku waa maxay waa fasaad khuluqi ilan caruurtii ilaahay wuxuu ku abuuray waxaa la dhahdaa shahwad shahwadana maaha waxaad dukaanka aad tegaysa sidaad ka soo iibsada marka guur diyaar u tahay maaha waxaad marka shaarad markaa doonta xidhis markaa doonaysa ka bixinaysa waxa weeye waxaa jirta shahwat albatn shahwada caloosha waad gaajoonaysa waa shahwad waxaa jirta shahwat albadan jirkii baa gaajoon daalan wuu daalan yahay waa shahwad wuxuu doonayaa inuu seexdo dee waxaa jirta shahwada shahwat alfarj baa jirta marka shahwadin waa wax ilaahay ku beeray qofkan marka ma odhan karo isxakamee adoo waxoo dhan arkaya haddii iminka halka aad soo dhigtid waslad hiliba aad bisad gaajoonaysan aad soo dul taagtid atad bisadaasay haddii aad wasladaa taabatid margigan ku dhufanaya miyay kaa yeelaysa dee kaa yeeli mayso waxa weeye marka shahwadani kaama yeelayso waxan baan arkaa ingiriiskan joogaa maraykankan joogaa yurubaan joogaa waxan baan arkaa hidibkan hor yaalo dumarkan diyaarka iyo adna waxaad leedahay is ilaali de maxaa isku ilaaliya carabtu maxay dhahdaan intuu gacmaha iyo lugaha ka xidhay ayuu badda ku tuuray markaasuu leedahay iyaaka iyaaka iska ilaali iska ilaali an tabtal inaad qoydid lugihiya gacmihi waa ku xidhan yahay ballina wuu ku tuuray hana qoyin buu leey ma macquulba ma wax caqli xalili karaa waa maya marka waxaynu leenahay caruurta horta taa ka fakira hablihii baa yimi hablihii nebigu wuxuu yidhi afar baa lagu doortaa waa qurux waa reer ka dhalatay waa lacag waa diin waa xoolo iyo diin waa qurux hadday gabadhu qurux badan tahay diin leedahay ma diidani alxamdu lilah hadday gabadhu reer wanaagsan ka dhalatay oo dee la yaqaano oo diin le ma diidanin waa mara saalixa hadday gabadhu lacag leedahay ay diin leedahay ma diidanin laakiin hadday saddexdaa ay leedahay diinna ay ka araran tahay dee maxay nagu soo kordhisay aan warwar iyo weylaad iyo walaac iyo hoog iyo bayhoof aan ahayn maxay nagu soo kordhisay maxay naguma soo kordhin nebigu wuxuu markaa ya diin buu yidhi ta afaraadna waa diin fadfir bidaati diin waarta diintale buu yihi nebigu sala allahu calayhi wasalam guurso oo qabsada ta diintale guursada marka diintii baan u nimi hadday wax kala watan alxamdu lilah gabadh inantii marka caynkeebaynu inantii u diyaarinaa maxayna laga doonayaa xadiid caaisha radia allahu canha maxay tihi bisanadin saxiix waxay tihi min yumni اlmarأة kama qaal culama bisanadi xasan ayضa qaalat min yumni اlmarأة taysiiru khibatiha wa taysiiru ma'uunatiha barakada gabadha waxa ka mida buu nebigu yidhi salى اllahu alayhi wasalam inaad doonistan la doonaya inay hawl yaraato odaygii baa loo yimi inantii baan ka doonay ilaah idin barakeeyo waa hawl yareey eehe inantii baa la doonay maxay idinla tahay dee sii way yeeshay islaantina dur baan hadlaytuma iyo ninkani waa ayo iyo waa qoloma iyo muxuu haystaa iyo shahaadeebuu haystaa iyo maxaa ma jirto haddii sheekadu inantii la adkeeyo oo seetada lasii adkeeyo xarka badan dusha laga xidho barakadiibaa meeshii ka baxday marka wuxuu yihi taysiiri khibatiha in inanta marka la doonayo ay hawl yaraato wa taysiiru ma'uunatiha iyo kharasha ku baxaya ayada iyo arooskeeda iyo meherkeedu inuu yaraado bal u fiirsa shacabka soomaaliyed aynu u fiirsano inaku khilaafkii baynu taaganay maanta khilaafkii islaamba annaka canada laba hablood bay lahayd hablihii baa loo guuriyey dee waxay tahay hudheelka magaalada ugu qaalisan waa inantii loo soo kireeya waa loo soo kiray waxaa la yidhi waxaa jira funjaankii baa la furaya maa anzala allahu biha min sultaan funjaan yaroo mubtadica weeye oo dhaqan aanaynu faa'iida inoo lahayn funjaankii marka waxaa la yaqaanaa ina silsilad lagu xidho xitaa funjaankooda sibuu dhaqan xun yahay haddaa u fiirsataan funjaanka markaa la leeyahay ee haantan funjaanka inantii waxay usoo xidhayeen dee taajkii iyo toobkii caddaa iyo markaasaa laleeyahay inantii maradii canka saxada looga dhigay bal noogu celi baa laleeyahy mar labaad ilaa sheekada funjaanku waxa weeye inantii xagaad kaga bilowday xalay baa ninkan la wareysanaya asagii markaa la wareysan maayee dad dadkii meesha joogay baa leeyahy bal nooga waran oo inanta cankan marada uga dhignaa ilaah bay idinku dhaarshiya dad diin leh oo akhlaaq leh oo xishoonaya oo waalidkii inantii aabaheed baa fadhiya oo haddana qos oo yeeli macaan kasta looga dhigay waar dhangada ku dhufo ama gabadh inta soo joojiya meesha dhangada ku dhufo ninkan inantiis saa ugumu dhigin maradiya ma caqliba waa akhlaaq markaynu ka eegno waa meel waxyaabaha inaga akhlaaqi aynu u baahan inaynu yaro hagaajino waxyaabaaynu u baahanay inaynu yaro hagaajino weeye inantu marka maxay samaysay gabadhani xadhigaa lagu xidho funjaanka ayay tiri xadhig inanteeda loogu funjaankeeda lagu xidhi maayo oo maxaynu ku xidhnaa hadda silsilad dahaba bal ka warrama silsilada dahabka ee haan dhan lagu taxay tii labaad baa laga guursaday hudheelkii ka wanaagsan baan doonayaa bay tiri haye inantaydu gaadhi soo raaci mayso caadiya maxaad doonaysaa gaadhi wanaagsan oo la soo kirayo may maxaad doonaysaa lomaziin may hadda inanta ma markiiba in kusoo qaadna ma dooni ban soo saarra ila magaalan joognaayo may waxay tahay helicopter inanta halagu keeno arooskeedii helicopter ha lagu keeno reerkeeda iyo kan guursanaya reerkiisa iyo islaamkan reerkeeda intuba waxay ku bakhtiyayaan soomaaliya gaajo helicopter intaas oo kun lagu soo kireeyo muddo cashar dagaaig ama labaatan daqiiqood laa yusmi walaa yuqni min juuc marka nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi wa taysiiru ma'uunatiha inantii maxaa wallahi masaajkaa la geeye dee dadkiina cuntaa la siiye dumarkiina alxamdulilah caygan cashaa la siinaya muxaadaradna waa loo qabanaya inantiina waa loo ducaynaya jazaakum allahu khayr laakiin gabaatiga bixi oo meherkii bixi oo gabaatigana baynu ka fakiro gabaatigan dadkan horta sunna dee maaha diin maaha waa dhaqan laakiin aynu bal caqliyanba aynu xalilo masalada caqliyan aynu xalilo gabaatigii haddii inan tirado compound baa loo qaybinaya gabaatigii inankii baa laga soo qaadaya qof dadkii waxaa la siinaya toban toban ama laba labaatan pound kan tobanka helay ama labaatanka helay dee labaatankaasi ama tobankaasi laa yusmin walaa yuqni min juuc laakiin inankan markaa kunka laga soo qaaday ama labada laga soo qaaday dee waxbay u tari lahayd oo meel bay u awdi lahayd meel ayay u awdi lahayd marka waxaas wanaagsan inan inaku aynu wax siino labadan isguursanaya intaynu ka doonay waa ayagii wax waxaa wanaagsanaan lahaa qurbaynu joognaaye waar gaaladan bal wax walo xunba waynu kaga eegan kaga dayane bal maynu tanna kaga dayano gaalada maxay sameeyaan inankeenunta markay isguursanayaan mid walba hajid buu keenaa mid baa microwave keenaya mid baa oranaya anigu waxaad doonaysid garan maaye qaado boqolka ama labada boqole pound mid baa oranaya anigu waan garanaya waxaa doonay sida waxaan ku keenaya t v baan ku keenaya mid walba waxbuu oranaya marka ilaahay subxaanahu watacala haynu soo hanuuniyo haynu soo hadeeyo waxaan leeyahay marka war masalada u hawl yareeya masalada caruurta ha loo hawl yareeyo oo ha la yidhaahdo isguursada ilaahna sikiin barakeeyo waa wanaagsan tihiin waa is asturaysaan sidaasay ku fiicantahay xaaladdu caruur wanaagsan iyo duriyad wanaagsan baanu idka doonaynaa waxaan boqboqdan iyo bacdan iyo durbaadan la tumayna aynu iska dayno waxaynu kusoo dhammaynaynaaba waxa weeye inaynu idhaahno dee anaku waanu idiin ducaynayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka aqbalo marka waxaa loo baahan yahy inaynu fahamno inaynu aynu fahamno oo aynu arrinta isu hawl yarayno biidnihi subxaanahu wa tacaala halkaasaan kusoo gabagabeynaya biidnihi ilaahay subxana wa tacala u hawl yareeyo waxaana rajeynaya inaynu iska wada faa'iidaysanay ka hadlaya ayay waanadu ka horeysa intaanay soo gaadhin ka dhagaysanaya ilaahayna wuxuu yidhi aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana waxaynu ilaahay ka rajaynaynaa aynu weydiisanaynaa inuu inaga dhigo kuwa intay kelimada xaqa maqlaan ku camal fala wajazaakum allahu khayr السلام عليكم
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سل- سل- السلام عليكم شيخ ما يبغى يسمع وانكم مغلية سي ونكسب وانكم مغلية
aad iyo aad baanu eh, aanu u- u- aan u jecaysanay een, een, xadiiskaaga aad buuna noo- eh, noo saameeyey waad ku mahadsantahay sheikh waxaan se ku weydiin lahaa een, sheikh dhalinyaradan ku kortay een, qurbaha ee, ku dhalatay halkan waxay u baahan yihiin dad sidaadaas oo kale u wacdiyo oo een, waxaan meesha yaalla iyo dhibaatada meesha taallaba fahmaya oo een, Een, waxaa- waxaa- waxaad ila egtay dadka halkan ku koray marka waad waad ku mahadsan tahay waxaan se jeclaysan lahaa in een, een, een, arrinkaa la xoojiyo oo waanooyinka la xoojiyo oo een, een, aad xadiiskaa aad aad aad wadaan aydinka daalin waad ku mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu جزاكم الله خير وحا إلهي بقى سبحانه وتعالى ما هدى إسكالة إن وحانا runtii bacda daalikna aanu u mahadnaqaynaa somaali channel oo runtii ayaguna qeyb wanaagsan ka qaatay oo barnaamijkan diinigaa wada ilaahay subxaanahu watacaala ha ka abaalmaryo qofka hadlaya waxaan jecelay inuu magaciisa iyo meeshuu kasoo hadlayo bal ii sheego si aan isu barano asalaamu calaykum asalaamu calaykum wacalaykum assalaam wacalaykum assalaam waan ku maqlayaa magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlaysid ii sheeg qofka ku xigeyna eegi doona insha allah malaw ka go-ay asalaamu calaykum halo calaykum salaam walaal magacaaga iyo Hello.
meeshaad kasoo hadlaysid ii sheeg walaal waxaan ka soo hadlayaa london ayaana waa la yidhaahdaa
barasho wanaagsan walaalo jazaakum allah khayr tafadali walaalo walaalo aan jisa allah khayr een, programkanaad keentay guurka weligay allahi maanu arag laakiin insha allah waxaan rabnaa inaad saa ku wadid ood mar kastana ka hadashaan problemka guurka iyo dhibaatada guurka waa loo baahan yahay dhibaato badan baa ka taagan marka walaal aada baad umahadsantay jisa allah khayr allah yabaarik waan ku dadaali doona ayaani walaalo insha allah walaaladeena somali channel insha allah waanu ka dalban doona inay sii wadaan mashruuca maga- calaykum salaam
hallo asalaamu calaykum calaykum salaam telefoonka kala yaro fo- kala fogow t- telefisyoonka walaalo
Waya walaalo. Um, uh, my name is uh, Muna and London aan kasoo hadlayaa.
tafadal walaalo jazakum allah barasho wanaagsan muna walaalo
Waxaan kasoo waxaan ku weydiin lahaa s- barn- barnaamijka oo kugu uh, yacni um, waa mahadsan tahay barnaamijkan fiican inaad soo keentay meesha. Uh, waxaan kaloo jeclaan lahayn in yacni um, uh, uh, hadda kabacdi yacni la- la sii wado
walaalada baynu weydiisan doonaa walaalo inaan sii wadi karno barnaamijka insha allah waanu sii wadana walaalo hal su-aalna waan ku weydiin lahaa sheekhu adigoo raali ah tafadal walaalo
waxaan ku weydiin lahaa guurka calaf miya mase wax wax adiga lagaa rabo inaad samaysid waay dadaal adiga lagaa rabo
calafka qodhiisa aynu fahamno waayo calafku waa qadar ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sunnaha inoogu sheegay siduu nebigu soo wariyey fii saxiixi muslim konton kun oo sannadood intaan adduunkan la abuurinba wax walbay dhammaayeen oo inankaad guursanaysid ama inantaad guursanaysid baad konton kun oo sannadood ka hortow intaan adduunka la abuurin ayay dhammayd laakiin waxaa la doonayaa walaalo dee dhaqdhaqaaq baa la doonaya waayo iminka qofkii doonaya inuu lacag uu sameeyo dee intuu guriga fadhiisto odhan maayo lacag baa albaabka iga soo gelaysa ee wuu kallahaya wuu shaqo doonanaya qofkii doonaya inuu cilmi uu barto dee meel iska farsan maayo odhan maayo ilaah baa igu soo waxyin wax igu soo- waxay igu soo dejinayee dee iskuulladu gelaya guurkana walaalo sidaas si leeg qofkii doonaya inuu guursado dee dariiqyadii jidhi- iyo jidkii loo marayay ayuu maraya oo cid buu waraysanaya habluu eegaya ina uu eegaya waa sidaa walaalo markaa
waa jazaak allahu khayra xayaaka walaalo bismi illah walaal weydii walaal su-aasha su-aasha walaal asalaamu calaykum calaykum salaam waan ku maqlay walaalo i weydii sao
guurku muxuu ahaaday ya walaalo
guurku waa maxay guurku
ma guurku guurku waxa weeye dee waa laba qof oo ilaahay isu keenay oo isu calfay oo sheergareeya nicmada tamatuca la yidhaahdo albadaniya ee jirka ah oo ilaahay isu xalaaleeyay waxaasaa guur la yidhahdaa iyo waa qoys la dhiso waa guri la dhiso wahaa kada nacam next salaamu calaykum su-aasha walaal ka so- Ah, salaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله ha walaalo
ها waxaan rabaa in aan fikirkeyga ka dhiibto TV-ga ina maxaa doonaysaa
waxaan rabaa in aan fikirkeyga ka dhiibtaan arrinka guurka maadaama aan kamid ah qurbo joogta ee Yurub ku nool
inaan ka hadalabaa doonaysaa
ha marka waxaan rabay in aan dhalinyarta ma waxaan rabay fikirkeyga inaan ka dhiibto guurka ku saabsan maadaama qurbaha guurkiisa uu ka duwan yahay qurka guurka ka islaamiga int waxyaaba badan difference badan uu udhexeeyo
in sha allah walaal waaye waanu ku dadaalanaa haddaan annaka dee hor haddaanu qurbaha de la degan yahay Ah.
horta waa waa arrin daruuriya waa guur islaamiya laakiin waxaan anigu arkaa haddii aynu qurbo aynu joogno inaynu dhaqanadii o dhan ka nimaadno oo aynu la nimaadno dhaqankii islaamiga ahaa dhaqankii islaamiga aynu la nimaadno oo guurkaynu uu ku salaysnaado islaam taa wax ka wanaagsan ma jirto naam asalaamu calaykum
calaykum asalaam ha walaal gohead
ha waa ku maqlaya waa su-aashaada walaalo iyo magacaaga ii sheegay xagga ka soo hadlaysid
ha waa waxaan ka soo hadlaya cumaan dalka cumaan baan ka soo hadlaya maa shaa allah tabaaraka allah ilaahay ku barakeeyo adiga iyo walaaladii xaggaa joogaba
ha ee, walaal waxaan ku weydiinayaa ee, guurka ayaa iska batay ee, dhalinyaradii waxay iska guursanaysaa labaatan gabdhood shan iyo labaatan gabdhood marka arrinta noocaasi ah ee, maxay shareecadu ka qabtaa
horta waa salaamantihiin walaaladai jooga cumaan dalka cumaan ilaahay subxaanahu watacaala idinka abaalmariyo barnaamijkan halka naga- naga- nagala socoteen in eh, guurkan horta guurku waxa weeye waxa ilaahay uu ku magacaabay waxa la yidhahdo miithaaq miithaaquna waa cahd iyo ballan ilaahayna miithaaq qura kumu maca- kumu calaamadeen oo kumuu tilmaamine wuxuu ku tilmaamay miithaaqan khaliida ballan iyo cahad aad iyo aad u adag marka mas'aladan ina ka siib oo ay ka saar ay noqoto sheekadu maaha meeshu maaha garan la gashanayo sharabaado la iska bedelaya maaha waa guur waa cahd waa mas'alad waa mas-uuliyad waxaa loo baahan yahin qofka guursanaya inuu marta ilaahay ka cabsado ilaahay nebigu waa ka yidhi istawsuu binnisaai khayra gabadhan uu guursanayo inuu ugu talagalo inuu dhaqo uu si wanaagsan ula macaamilo uu si ilaahay walahunna mithlu ladii calayhin xaqeedana uu siiyo siduu xaqe- xaqiisa uga uga doonaya iyada waxaanu rajaynaynaa marka dhalinyaradu inaanay odhan labaatan baan guursanaya ma labaatan baan guursanaya waan ka baxaya laakiin inay guurka si siriasa u qaataan da'da lagu guursanayaana ha noqoto dee da' macaquula iyo ilmaha oo loo eego inuu yahay qof dee majuur oo gaarida sinigii mas-uuliyadda mas-uuliyadda Ka- ugamana jeedo sini mucayan odhan maayo qofka shan iyo labaatanka ayaa wanaagsan oo ka wanaagsan ka sideed iyo toban jirka waxaan leeyahay qofka ha la eego ha la qiyaaso waayo dhalinyaro fara badan oo toddoba iyo toban jir ah, oo sideed iyo toban jir ah, oo lix iyo toban jir ah a- ayaan arkay oo ka caqli badan oo ka maskax badan oo ka xikmad badan qaar dhowr iyo soddon soddon jir ah qaar dhowr iyo soddon jiray ayay ka caqli wanaagsan iyo ka maskax wanaagsan yihiin marka haata mas-uuliyad guurku waa mas-uuliyad ciyaar ma aha in hablaha dadka in laska guursado laska sii daayo maaha inamada inaan kolba laska guursado laska meeshu dating maaha gaalada teedi baynu lanihi marka naam S- salaamu calaykum walaal magacaaga iyo s- iyo meesha ka soo hadlaysid asalaamu calaykum asalaamu calaykum وعليكم السلام waan ku maqlay walaala soco su-aashay weydii
halo asalaamu calaykum wacalaykum assalaam
aa walaal wax yar baan ku weydiinayaa magacaaga iyo meesha kasoo hadlaysato walaalo
waxaan ka soo hadlayaa walaal norway waa war maryam wanaagsan baa la yidhaahdaa barasho wanaagsan walaalo
barasho wanaagsan sheekh waad mahadsan tahay waxaan ku weydiinayaa qofka doonayo inuu guursado oo dhalinyarada ah maxay taa shuruudaha laga doonayo
ma inanta mise inanka mise labadaba
gabadha inanta ah ee doonaysa inay nin guursato maxay tahay shuruudaha laga doonayo inay samayso
inanta waxaa laga doonayaa inay mas-uul ay noqoto oo ilaahay ay ka cabsato waayo gu- qoyskiba wuxuu ku fadhiya waa inanta qoyskuba asaaska qoysku waa inanta ninkan waxaa loogu talagalay inuu dabada u baxo uu soo rafaado uu dee in qadada soo la soo rafaado oo cuntada iyo mas-uuliyadda financialka ee maaliyadda ku saabsan reerka inuu asagu uu tuurta u rito inantii waxaa laga doonayaa marka inay noqoto gabadh saalixada zawja saalixa iyo um saalixa iyo hooyo saalixada ee guurku laba qofoo meel isugu yimi aqla wada kareystay oo maqsin wadagala ma aha guurku waa mas-uuliyad waxaa looga baahanya marka inantii inay garato mas-uuliyaadkeedii sida asagoo looga bahay inuu mas-uuliyaadkiisi uu garto inantu waa maxay nebigu sala allahu calayhi wasalam gabadha saalixa muxuu yidhi wuxuu yidhi waa ti idaa nadarta ilayha haddii aad eegtid ishu ay macaansato mid ishu kasoo boodo maaha dee digirin u eeg ma aha ma aha haddii aad wa idaa amartaha ataacatka markaad waxaad weydiisatidna hadalka kaa qaada aan kugu soo celin laakiin midaad moodaysid b b c oon aamusaynin oo hadlayso dhurmaysa hadday sheekadu tahay waa mushkilad marka gabadhu waxa weeye inay ninka kula ficiltanto oo kula dagaalanto oo hadalka warifka ay tuurato ma aha waxa weeye markuu ninku uu arkana uu isha ku dhuftana ishu ay macaansato markuu wax weydiistana ay ka yeesho nebiguna wuxuu ihi fi saxiixi muslim walmar'atu gabadhuna waa raaciya waa ka mas-uul maxay mas-uul ka tahay dee gurigeedii iyo caruurteedii caruurtay diinta bay baraysaa salaadii bay baraysaa ducada musqusha lagu gelaya bay baraysaa wahaakada marka inanta waxaa laga filayaa inay mas-uul noqoto lagama laha shard inay soo shaqaysato iyadoo mushaharada waa tan laakiin inay ninkeeda u sabarto hadduu uu dhacdhac uu leeyahay caruurta inay ilaaliso reerka inay isku hayso xabagta reerka isku haysa waa inanta waa gabadha ninka ma aha furistan faraha badani waxaynu doonayn dumarkiibaa maasha allah waxay noqdeen dee sidii westernis bay noqdeen raggiina ismay bedeloo dhaqanxumadii soomaaliya ayay wadanka la yimaadeen qurbaha la yimaadeen marka waxaa laga rabaa inantu inay noqoto dee wixii reerka isku hayay reerka hagaajinayay ninkeeda iyo caruurteeda iyo gurigeedana ilaalisa waalidkeeda iyo waalidkiisana ixtiraamta wallahu aclam su-aasha ku xigta insha allah naam iweydi walaak asalaamu calaykum asalaamu calaykum magacaaga iyo calaykum asalaam halo asalaamu calaykum
maxamed baliya waxaa ka saarlaya misambil
maa sha allah tabaaraka allah ahlan wasahlan walaalo
waxaan codsanayaa dadka telefishinka sheikha inta iska soo wacayeelay guurku muxuu yahay oo inta iska soo wacale shiikow muxuu yahay guurku dadku naagay wada qabaan guryey naagaa waa la qabaa guryey degan yihiin talla waxaan ka codsanayaa dadka soo gelay had inay ka hadlaan wax macquul ah oo shiikha ka jawaabi karo In-
jazaaka allah khayr walaalo aad baad ugu mahadsan tahay telefoonku ka gaban malaynaya waa runta walaalo laa yukalifu allahu nafsan ilaa wascaha waqtigiibaa mana dhammaaday aad baan uga xumahay walaalo aad iyo aad baan uga xumahay dhallinyaradima technical difficulties bay halkaa kala kulmeen waana soo gabagabaynaya waxaan leeyahay horta wixii afkaara iyo aaraa waxaad la soo xidri kartaan somali channel ilaahayna subxaanahu watacaala ha idinka abaalmariyo ka mustamiciin cidiina dhegaysanaysa ilaahay baanu subxaanahu watacaala idiin weydiinaynaa inuu ifka iyo aakhiraba khayrkeeda inuu idin siiyo ilaahay baanu ilaahayo allahuma asturna fowqa alard wa taxta alard wa yowma alcard ilaahay baanu weydiisanaynaa cafwa alcaafiya wixii qalada aan aniga iga dhacin ha layga raali ahaado wixii qalad ka dhacay walaaladeenna technical problemska ha laga raali ahaado ilaahayna subxaana watacaala meel ka khayr qabta halkan isku keeno haddii intaan ifka isku arki weyneyna jannadeen isku arkayna wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ma lihid macaawista cawrada asturaysa mooyaane wax kale ma lihid marka maxaad maxaad ugu xidhan kasuu nebigu u fikiro wuxuu yidhi amacaka shayun min alqur'aan qur'aanka wax ma ka haysa qaal nacam waan hayaa buu yidhi suuraddaa iyo suuraddaa iyo suuraddaasaan hayaa buu yidhi wuxuu ihi nebigu kaxayso suuradaasaan kugu meheriye suuradda ayaan kugu meheriye waxay ina tusaysaa markaa inay xoolahani xoolahan la sheegayo iyo waxaan inaku arrinteena adkaynaynaa inaanay diinteenna ahayn diinteenna ma aha maxaa markaa diina waxaa diina inaan arrin inanka dhinac laga eego inantiina dhinac laga eego inankii maxaad eegi nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam iidaa ataakum hadduu idiin yimaado qof dhalinyaro ah ama anybody marka qof walba uu sheegay idaa ataakum da'kum uu xidhan idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqah haddii idin yimaado qofaad diintiisa iyo akhlaaqdiisa aad raalli ka tihiin buu ihi nebigu sala allahu calayhi wasalam u guuriya bal u fiirsada nebigu muu odhan sala allahu calayhi wasalam waa inuu reer hebel noqdaa waa inuu xoolaha u yeeshaa waa inay meherkeeda ninkan meherku haya muu odhanin labuu yihi inanka naga ee ka eega ninka diintiisa iyo khuluqa waayo diinta iyo khuluqu way kala duwan yihiin saxiix khuluqu waa juz min addiinta laakiin nebiga goonni u eega buu yidhi waayo diintii waa maxay waa salaadii waa qur-aankii waa cibaadadii waa xaqiid ku taagan tahay laakiin dee akhlaaqdii iyo mucaamalaii caynkii dumarka loola mucaamilayay ayaa ayaduna kitaab kala ah gabadh baa u timi cumar bin khadaab waxay tihi yaa amiira almu'miniin ninkii la odhan jiray azubayr bin cawaam radia allahu canhu ayaa isoo doonay maxay kula tahy markaa zubayr bin cawaam bal u fiirsada waa ayo waa horta min awaa'il kuwii ugu horreeyey diintan qabsaday weeye aaminay nebiga sala allahu calayhi wasalam waa muhaajir ilaahay buu haajiriyay rasuulkiisii waa nebiga ayay ilmaabti yihiin oo safiya bintu cabdilmualaba dhashay waa min cashara almubashiriin biljanna wuxuu qabaa asmaa bintu abibakr asidiiq waa xawaari nebigu wuxuu hi likulli nabiyin xawaari nebi walba wuxuu leeyahay xawaariyo dee asaga uu soo dhawaysto xawaarigana waxa waxa weye zubayr bin cawaam u fiirso yani ilahay muxuu yihi qaala qaala alxawaariyuuna markuu nebi ciise ka hadlayay qaala alxawaariyuun marka nebi moxamed sala allahu alayh wasal xawaarigiisu waa zubayr bin cawaam man li bimithli markaa yaa odhan kara waxaan is aga dhigi karaa zubayr bin cawaam ma jirto marka gabadha waxay tii ninkan baa yimiye yaa amiira almu'miniin cumaro maxay kula tahy cumar baa markaa intii madaxayra fakiray buu yidhi ancim bihi rajula ninkaasu wuxuu hi waa nin cajiiba waa nin cajiiba ha guursanin yaa cumar waxaad ka hadlaysa waa zubayr bin cawan maymay buuri zubayr diintiisu way wanaagsan tahay laakiin dumarku aad adagi markaa nebigu wuxuu ihi diintii ha la eego cid ka fadli badan zubayr bin cawaam ma jirto laakiin markay timaado mucaamaladii dumarka iyo akhlaaqdii lagula mucaamilayey dee nebigu wuxu uhi taana eega man tardawna diina tardawna diinahu wa khuluqa labadiisu eega wuxuu ihi haddii aad taas samayn weydaan takun fitna waxay noqonaysaa fitnad fitnad maxaya dee fitnad bay noqonaysaayo qofkii marka loo guurin waayo dee yeftatin fii diini diintiisiibaaba gelaysa qiira qiira qisada qisatu julaybiib waa maqasheen julaybiib waa maqasheen julaybiib muxuu ahaa nin saxaabiya nin saalixa nin wanaagsan nin saxaabadu ay jecel yihiin nebigu uu jecel yahay sala allahu calayhi wasalam nebigu iyo masaajka fadhiyu soo galay wuxuu ihi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow qofkii ilaahay rumeeya adigana ku aamina miyaanu eebbe u ballan qaadin inuu xuur la-aanta jannada uga guurinayo nacam buu yidhi waa dhab sheekadu hadday caankaa tahay buu yidhi asxaabtaadan ku hor fadhida maxay igu guurin layihiin ilan maxaa wax ceeb ma jirto oo diiniyaniin juwaybiibna waxa la- wax ka laguma diidin diinta laguma diidin akhlaaq laguma diidin waxaa lagu diiday dee araggiisa ayaan ayaanu ahayn nin dee dumarku ay u soo jabayaan markiiba oo hadduu caruur laga filay dee caruur in noqdaan iminka matalan almuqiirata binu shucba dumarku way ku duldaadan jireen dumarku hadduu rada i guurso maya may odhan jirin zubayr iyo almuqiirata binu shucba waayo nin dheer buu ahaa oo qurux badan oo garh qurux badan leh oo cas oo dumarku markay dhadaan zubayr waxaas almu- almuqiira binu shacb way wada dheereerin jiray ma dumarku laakiin julaybiib dee nin gaaban buu ahaa runtii dee nin dumarku ay markiiba u soo jeesanayaan mu ahayn marka ninka waa la yara cadibayo dee cid guursatuu waaye nebiguna muxuu ii idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqa u guuriya ninkana diin iyo khuluqba wuu la yimi laakiin dee wuxuu la yimi yara foolxumo nebigii baa yihi orodo waxaad u tagtaa reer hebel ma taqaana haa reer hebel u tago waxaad ku tidhaahdaa inanta ii guuriya nebigii bay soo dirayo taasuu idhi ii guuriya dadkii marka ninkiibaa wuu kacay gurigii ansaartuu garaacay assalaamu calaykum buu calaykum assalaam waa kuma waa julaybiib xaya la jubay wa soo dhowaa baa la yidhi ahlan wasahlan maxaad doonaysaa nebigii baan ka socdaa nebigu muxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam inantii buu doonayaa waxay moodeen marka inuu nebigu ka soo doonay inanta uu asaga nebigu isagu isu doonayo oo julaybiibna uu yahay marka dee ninkii fariinta soo qaadaya islaantii iyo odaygii baa farxad kaa daatay allah nebigiiba ina naga doonay oo inantiibuu doonaya oo yaa lamida nebiga oo nebiga miyaa ma cid kale jireer ukaadiya ukaadiya nebigu asagoo inanta ma doonaye anuu ii doonaya way naceen maadiga oo cid kale mii waaye oo muu abubakar keeno soo diro oo muxuu cumar usoo diri waaye maadigu ku soo diray haa ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun laa xawla walaa quwata ila billah julaybiibkii isdhahaa subxaan allah malaha dee asxaabtii iyo ansaartii nebigii baa kaa furtay oo qoladan baaba kusoo dhoweyn si nebigii baad ka socotaaye ayaa wuxuu arkay xitaa sheekadii nebigu inay socon weyday ninkii baa yidhi dee bal aan aniga islaanta isku noqonayna yaro sug julaybiib intu murugoodis ka baxay ilan waasitadii nebiguna way shaqayn weydeen nebigii tiisi baa shaqayn weyda oo la yidhi, "Bal waan ka shilana oo kaadi islaantiiyo iyo odaygii sheekeysanayoo hortaro cid kale miyuu soo waayay waa nebigu sala allahu malaha wuu qaldamay horta ninkana run ma sheegaya ayaa inantii baa gudaha ka maqashay maxaa samaynaysaa bay tiri hooyo iyo aabbo musiibad baa nagu soo kordhayo nebigiiba wuxuu soo diray wan julaybiib abubakar soomuu dirin cumar soomuu dirin almuqiira soomuu dirin julaybiib buu soo diray inantaati wamaa taquulaan maxaa leedihiin waanu ka fakirnay bay idhahdeen inantii baa waxay tidhi subxaana allah amaa qara'tum qowla allah kitaabka ilaahi wuxuu ku yidhi maydun maqal markuu yidhi wamaa kana limu'minin walaa mu'mina إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا aayadan odhanaysa hadduu ilaaha iyo rasuulkiisu amar ay soo go- soo gooyaan mu'min iyo mu'minad kuma habboona oo kuma qumana oo kuma toosna inay ra'yi ku yeeshaan mas'aladda kii ilaah iyo rasuulkiisa caasiyana oo dee wuu lumay dalaalo quramaha dalaalan mubiina lumis aad iyo aad u fog ayuu u lumay ninkaasuu ku talax tegay lumista ninka iraaciya bay tiri soo nebiga ilaahay soomuu dirin iraaciya way isku noqdeen da aayaddii ayuuma sidii biyo qabow lagu shubay ayuuma qac waa kuwa haye subxaana allah inan odaygii baa cararay masaajidkii buu tegey wuxuu la kulmay julaybiibo warkii nebiga gaadhsiiyey oo ku taabtay nebigiiba sala allahu alayhi wasalam markuu ninkii arkay buu ihi a anta aladii radadta calaya ninkii inanta iku- inanta isiin waay maadiga suu ihi yaa rasuula allah ilaahay baanu dembi dhaaf weydiisanaynaa taad nagu amartana waanu siinaynaa waanu samaynaa inantiina waanu siinaa inankii inantiina waanu siinay ninkii julaybiib ayuu iyo inantii ayuu ilaahay barakaad ku furay ila nebigii baa isu doortee barakaad buu ku furay oo lacag inantiibaa dhinac walba lacag baa loo keenaa hadiidaa loo keena dahab baa loo keena silfar baa wax loo keena fidad baa loo keena inantiibaaba way yaabtayba xaggii barakaadkan ka yimaadeen julaybiiba markaa dagaal baa la qaaday dagaalkii markii la qaaday ayaa julaybiib nebigiiba marka dagaalka dhammaaday ayaa wuxuu yidhi atafqiduuna min axad cid ma weydeen bal ragga tiriya raggii naga dhintay tiriya raggii baa lasoo xaadiri hebel baa maqano hebel baa dhintayo hebel baa la qaatayo hebel hebel raggii baa lasoo taxay cid kale ma maqantay may bal ku celiya yaa rasuulla hebel baa dilay hebel baa dhaawacan hebel bal ku celiya marka dambe wuxuu yidhi anigoo daba kaan dareemaya inuu maqan yahay kaan tabaya waa walaalkay julaabib ina keena aynu dooni ninkan ila weydinka idinku xaadirin waaye kuwa noolla kuma jiro kuwii dhintana kuma jiro kuwii cadowga qaatana kuma jiro haye nebigiibaa kacay saxaabadiibaa kacay deen meeshii baa lagu- lagu figaasay waxaa la arkay marka ninkii julaybibo radia allaahu canhu intuu toddoba dilay asagana ay dileen nebigiibaa intuu jilbaha dhulka dhigay kama qaala almu'arikhuun intuu jilbaha dhulka dhigay buu soo qaaday halkaa wuxuu saaray laabtuu saaray ciiddii iyo wasikhdii iyo dhiiggii buu ka- ka- nebigu sala allahu alayhi wasalam gacantiisa mubaaraka shariifa kaga masaxay markaasuu ku dul ooye qaala qatala sabca wa qataluu todobuu dilay asna way dileen huwa minii wa anaa min asaguna igu tirsan yahay anna waan ku tirsanahay anas bin maalik wuxuu yidhi gabadhii ninka laga dilay mar allaale iyo markay ciddada dhammaatay ayaa wuxuu yidhi lagu yaacay dhagaca ila waa inan barakaysane waxaan uga jeedaa marka nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi idaa ataakum man tardawna diinahu wa khuluqa qofaad diintiisii iyo akhlaaqdiisii aad raalli ka tihiin u guuriya haddii kale fasaad baa dha- waxa dhacaya fitna sidaa imka jilaybi urda meeshii aniga cidi way diiday iyo fasaad fitnatun wa fasaadun cariid fasaadku waa maxay waa fasaad khuluqi ilan caruurtii ilaahay wuxuu ku abuuray waxaa la dhahdaa shahwad shahwadana maaha waxaad dukaanka aad tegaysa sidaad ka soo iibsada marka guur diyaar u tahay maaha waxaad marka shaarad marka doonta xidhis marka doonaysa ka bixinaysa waxa weeye waxaa jirta shahwat albatn shahwada caloosha waad gaajoonaysa waa shahwad waxaa jirta shahwat albadan jirkii baa gaajoon daalan wuu daalan yahay waa shahwad wuxuu doonayaa inuu seexdo dee waxaa jirta shahwada shahwat alfarj baa jirta marka shahwadin waa wax ilaahay ku beeray qofkan marka ma odhan karo isxakamee adoo waxoo dhan arkaya haddii iminka halka aad soo dhigtid waslad hiliba aad bisad gaajoonaysan aad soo dul taagtid atad bisadaasay haddii aad wasladaa taabatid margigan ku dhufanaya miyay kaa yeelaysa dee kaa yeeli mayso waxa weeye marka shahwadani kaama yeelayso waxan baan arkaa ingiriiskan joogaa maraykankan joogaa yurubaan joogaa waxan baan arkaa hilibkan hor yaale dumarkan diyaarka iyo adna waxaa leedahay is ilaali de maxaa isku ilaaliya carabtu maxay dhahdaan intuu gacmaha iyo lugaha ka xidhay ayuu badda ku tuuray markaasuu dhaday iyaaka iyaaka iska ilaali iska ilaali an tabtal inaad qoydid lugihiya gacmihi waa ku xidhan yahay ballina wuu ku tuuray hana qoyin buu leey ma macquulba ma wax caqli xallili karaa waa maya marka waxaynu leenahay caruurta horta taa ka fakira hablihii baa yimi hablihii nebigu wuxuu yidhi afar baa lagu doortaa waa qurux waa reer ka dhalatay waa lacag waa diin waa xoolo iyo diin waa qurux haddii gabadhu qurux badan tahay diin leedahay ma diidani alxamdulilah hadday gabadhu reer wanaagsan ka dhalatay oo dee la yaqaano oo diin leh ma diidanin waa mara saalixa hadday gabadhu lacag leedahay ay diin leedahay ma diidanin laakiin hadday saddexdaa ay leedahay diinna ay ka araran tahay dee maxay nagu soo kordhisay aan warwar iyo weylaad iyo walaac iyo hoog iyo bayhoof aan ahayn maxay nagu soo kordhisay maxay naguma soo kordhin nebigu wuxuu markaa ya diin buu yidhi ta afaraadna waa diin fadfir bidaati diin waarta diintale buu ihi nebigu sala allahu calayhi wasalam guurso oo qabsada ta diintale guursada marka diintii baan u nimi hadday wax kala watan alxamdu lilah gabadh inantii marka cankeebaynu inantii u diyaarinaa maxayna laga doonayaa xadiid caaisha radia allahu canha maxay tihi bisanadin saxiix waxay tihi min yimni almar'a kama qaala culama bisanadin xasan aydan قالت من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير مؤونتها barakada gabadha waxa ka mida buu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam inaad doonistan la doonaya inay hawl yaraato odaygii baa loo yimi inantii baan ka doonay ilaaha idin barakeeyo waa hawl yareey eehe inantii baa la doonay maxay idinla tahay dee si way yeeshay islaantina dur baan hadlaytuma iyo ninkani waa ayo iyo waa qoloma iyo muxuu haystaa iyo shahaadeebuu haystaa iyo maxaa ma jirto haddii sheekada inantii la adkeeyo oo seetada lasii adkeeyo xarka badan dusha laga xidho barakadiibaa meeshii ka baxday marka wuxuu yihi taysiiri khudbatiha in inanta marka la doonayo ay hawl yaraato wa taysiiru ma'uunatiha iyo kharasha ku baxaya ayada iyo arooskeeda iyo meherkeedu inuu yaraado bal u fiirsa shacabka soomaaliyed aynu u fiirsano inaku khilaafkii baynu taaganay maanta khilaafkii islaamba annaka canada laba hablood bay lahayd hablihii baa loo guuriyey dee waxay tahay hudheelka magaalada ugu qaarsan waa inantii loo soo kireeya waa loo soo kireeyay waxaa layidhi waxaa jira funjaankii baa la furaya maa anzala allahu biha min sultaan funjaan yaroo mubtadica weeye oo dhaqan aanaynu faa'iida inoo rahay funjaankii marka waxaa la yaqaanaa ina silsilad lagu xidho xitaa funjaankooda sibuu dhaqan xun yahay haddaa u fiirsataan funjaanka markaa laleeyahay ee haantan funjaanka inantii waxay usoo xidhayeen dee taajkii iyo toobkii caddaa iyo markaasaa laleeyahay inantii maradii canka saxaada looga dhigay bal noogu celi baa laleeyahay mar labaad ilaa sheekada funjaanku waxa weeye inantii xagad kaga bilowday xale baa ninka la wareysanaya asagii markaa la wareysan maayee dad dadkii meesha joogay baa leeyahay bal nooga waran oo inanta cankan marada uga dhignaa ilaah ba idinku dhaarshiya dad diin leh oo akhlaaq leh oo xishoonaya oo waalidki inantii aabaheed baa fadhiya oo haddana qos loo yeelay macaan kastaa looga dhigay waar dhengada ku dhufo ama gabadh inta soo joojiya meesha dhengada ku dhufo ninkan inantii saa uguma dhigin maradii ma caqliba waa akhlaaq markaynu ka eegno waa meel waxyaabaha inaga akhlaaqaynu u baahan inaynu yaro hagaajino waxyaabaaynu u baahanay inaynu yaro hagaajino weeye inanta marka maxay samaysay gabadhani xadhigaa lagu xidho funjaanka ayay tiri xadhig inanteeda loogu funjaankeeda lagu xidhi maayo oo maxaynu ku xidhnaa haddaa silsilad dahaba bal ka warrama silsilada dahabka ee haan dhan lagu taxay tii labaad baa laga guursaday hodheel kii ka wanaagsan baan doonayaa bay tiri haye inantaydu gaadhi soo raaci mayso caadiya maxaad doonaysaa gaadhi wanaagsan oo lasoo kirayo may maxaa doonaysaa lomaziin may hadda inanta marka baynu kusoo qaadna madooni ban soo saara ila magaalan joognaayo may waxay tahay helicopter inanta hala u keeno arooskeedii helicopter hala lagu keeno reerkeeda iyo kan guursanaya reerkiisa iyo islaamkan reerkeeda intaba wax ku bakhtiyayaan soomaaliya gaajo helicopter intaas oo kun lagu soo kireeyo muddo cashar daqaig ama labaatan daqiiqooda laa yusmi walaa yuqni min juuc marka nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi wa taysiiru ma'uunatiha inantii maxaa wallahi masaajkaa la geeye dee dadkiina cuntaa la siiye dumarkiina alxamdulilah caygan cashaa la siinaya muxaadaradna waa loo qabanaya inantiina waa loo ducaynaya jazaakum allahu khayr laakiin gabaatiga bixi oo meherkii bixi oo gabaatigana baynu ka fakiro gabaatigan dadkan horta sunna dee maaha diin maaha waa dhaqan laakiin aynu bal caqliyanba aynu xalilno masalada caqliyan aynu xalilno gabaatigii haddii inan tirado compound baa laga- loo qaybinaya gabaatigii inankii baa laga soo qaadaya qof dadkii waxaa la siinaya toba- to- toban toban ama laba labaatan pound kan tobanka helay ama labaatanka helay dee labaatankaasi ama tobankaasi laa yusmin walaa yuqni min juuc laakiin inankan markaa kunka laga soo qaaday ama labada laga soo qaaday dee waxbay u tari lahayd oo meel bay u awdi lahayd meel ayay u awdi lahayd marka waxaas wanaagsan inay inaku aynu wax siino labadan isguursanaya intaynu ka doonay waa ayagii wax waxaa wanaagsanaan lahaa wa qurbaynu joognaaye waar gaaladan bal ay- wax walo xunba waynu kaga eegan kaga dayana bal maynu tanna kaga dayano gaaladu maxay sameeyaan inankeenunta markay isguursanayaan mid walba hajid buu keenaa mid baa microwave keenaya mid baa oranaya anigu waxaad doonaysid garan maaye qaado boqolka ama labada boqole pound mid baa oranaya anigu waan garanaya waxaad doonaysid waxaan ku keenaya t v baan ku keenaya mid walba waxbuu oranaya marka ilaahay subxaanahu watacaala haynu soo hanuuniyo haynu soo hadeeyo waxaan leeyahay marka war mas'aladda u hawl yareeya mas'aladda caruurta ha loo hawl yareeyo oo ha la yidhaahdo isguursada ilaahna sikiin barakeeyo waa wanaagsan tihiin waa is asturaysaan sidaasay ku fiican tahay wa xaaladdu caruur wanaagsan iyo duriyad wanaagsan baanu idin doo- idinka doonaynaa waxaan boqboqdan iyo bac- bacdan iyo durbaadan la tumayana aynu iska dayno waxaynu kusoo dhammaynaynaaba waxa weeye inaynu idhaahno dee anaku waanu idiin ducaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka aqbalo marka in waxaa loo baahan yahy inaynu fahamno inaynu aynu fahamno oo aynu arrinta isu hawl yarayno biidnihi subxaanahu wa tacaala halkaasaan kusoo gabagabeynaya biidnihi ilaahay subxana wa tacala hadduu hawl yareeyo waxaana rajeynaya inaynu iska wada faa'iidaysanay ka hadlaya ayay waanadu ku horeysaa intaanay soo gaadhin ka dhagaysanaya ilaahayna wuxuu yidhi aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana waxaynu ilaahay ka rajaynaynaa aynu weydiisanaynaa inuu inaga dhigo kuwa intay kelimada xaqa maqlaan ku camal fala wajazaakum allahu khayr naam asalaamu calaykum
hello asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu salaamu calaykum sheikh may maqaysaa waan ku maqlayaa si wanaagsan waan ku maqlayaa
aada iyo aad baanu aanu aan u jecaysanay xadiiskaaga aad buuna no- ee, noo saameeyey waad ku mahadsan tahay sheikh waxaan se ku weydiin lahaa sheikh dhalinyaradan ku kortay qurbaha ee, ku dhalatay halkan waxay u baahan yihiin dad sidaadaas oo kale u wacdiyo oo een, waxaan meesha yaalla iyo dhibaatada meesha taallaba fahmaya oo een, een, waxaa- waxaad waxaad ila egtahay dadka halkan ku koray marka waad waad ku mahadsan tahay waxaan se jeclaysan lahaa in een, een, een, arrinkaa la xoojiyo oo waanooyinka la xoojiyo oo een, een, aad xadiiskaa aad aad- aad wataan aydinka daalin waad ku mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jazaakum allahu khayr waxaa ilaahayba subxaanahu wa tacaala mahadda iskale in waxaana runtii bacda dalikna aanu u mahadnaqaynaa somali channel oo runtii ayaguna qeyb wanaagsan ka qaatay oo barnaamijkan diiniga ah wada ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka abaalmaryo qofka hadlaya waxaan jecelay inuu magaciisa iyo meeshuu kasoo hadlayo bal ii sheego si aynu isu barano asalaamu calaykum asalaamu calaykum wacalaykum assalaam wacalaykum assalaam waan ku maqlayaa magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlaysid ii sheeg qofka ku xigeyna eegi doona insha allah malaa uu ka go-ay asalaamu calaykum halo calaykum salaam walaal magacaaga iyo Hello.
meeshaad ka soo hadlaysid ii sheeg walaal waxaan kasoo hadlayaa london ayaana waa la yidhaahdaa
barasho wanaagsan walaalo jazaakum allah khayr tafadali walaalo walaalow aan jazaa allah khayr een, programkanaad keentay guurka weligay allahi maanu arag laakiin insha allah waxaan rabnaa inaad saa ku wadiid ood mar kastana ka hadashaan problemka guurka iyo dhibaatada guurka waa loo baahan yahay dhibaato badan baa ka taagan marka walaal aada baad umahadsantay jazaa allah khayr allah yabaarik ku dadaali doona ayaani walaalo insha allah walaaladeena somali channel insha allah waanu ka dalban doona inay sii wadaan mashruuca magaa- Isla.
calaykum salaam
Hello, assalamu alaikum.
calaykum salaam telefoonka kala yaro fo- kala fogow t- telefisyoonka walaalo
Waya walaalo. Um, uh, my name is uh, Muna and London aan kasoo hadlayaa.
tafadal walaalo jazaaka allah barashan wanaagsan muna walaalo
Waxaan kasoo uh, waxaan ku weydiin lahaa s- barn- barnaamijka oo kugu uh, yacni um, waa mahadsantahay barnaamijkan fiican inaad soo keentay meesha. Uh, waxaan kaloo jeclaan lahayn in yacni um, uh, uh, hadda kabacdi yacni la- la sii wado
walaalada baynu weydiisan doonaa walaalo inaan sii wadi karno barnaamijka insha allah waanu sii wadana walaalo hal su-aalna waan ku weydiin lahaa sheekho adigoo raali ah tafadal walaalo
waxaan ku weydiin lahaa guurka calaf miya mase wax wax adiga lagaa rabo inaad samaysid waay didaad adiga lagaa rabo
calafka qodhiisa aynu fahamno waayo calafku waa qadar ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sunnaha inoogu sheegay siduu nebigu soo wariyey fii saxiixi muslim konton kun oo sannadood intaan adduunkan la abuurinba wax walbay dhammaayeen oo inankaad guursanaysid ama inantaad guursanaysid baad konton kun oo sannadood ka hortow intaan adduunka la abuurin ayay dhammayd laakiin waxaa la doonayaa walaalo dee dhaqdhaqaaq baa la doonaya waayo iminka qofkii doonaya inuu lacag uu sameeyo dee intuu guriga fadhiisto odhan maayo lacag baa albaabka iga soo galaysa ee wuu kalahaya wuu shaqo doonanaya qofkii doonaya inuu cilmi uu barto dee meel iska fadhiisan maayo odhan maayo ilaah baa igu soo waxyin wax igu soo- waxay igu soo dejinayeen dee iskuulladu gelaya guurkana walaalo sidaas si leeg qofkii doonaya inuu guursado dee dariiqyadii jidi- iyo jidkii loo marayay ayuu maraya oo cid buu waraysanaya habluu eegaya ina uu eegaya waa sidaa walaalo markaa
waa jazaak allahu khayran xayaaka walaalo bismillah walaal weydii walaal su-aasha su-aasha walaal asalaamu calaykum
alisalaam calaykum salaam
alo waan ku maqlay walaalo i weydii sao
guurku muxuu ahaaday ya walaalo
guurku waa maxay guurku
ma guurku guurku waxa weeye dee waa laba qof oo ilaahay isu keenay oo isu calfay oo sheergareeya nicmada tamatuca la yidhaahdo albadaniya ee jirka ah oo ilaahay isu xalaaleeyey waxaasaa guur la yidhahdaa Ee waa qoys la dhiso waa guri la dhiso wahaa kada naam next salaamu calaykum salaamu calaykum haa waxaan rabaa su-aasha walaal ka so-
salaam asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله ha walaalo
ها waxaan rabaa inaa fikirkeyga ka dhiibto tv-ga ina maxaad doonaysaa
waxaan rabaa inaad fikirkeyga ka dhiibtaan arrinka guurka maadaama aan kamid ah qurbo joogta ee yurub ku nool
inaan ka hadalabaad doonaysaa
haa marka waxaan rabay in aan dhalinyarta ma waxaan rabaa fikirkeyga inaad ka dhiibto guurka ku saabsan maadaama qurbaha guurkiisa uu ka duwan yahay guurka guurka ka islaamiga int waxyaaba badan difference badan uu udhexeeyo
insha allah walaalo waaye waanu ku dadaalanaa haddaan anaka dee hor- haddaan qurbaha dee la degan yahay Ah.
horta waa waa arrin daruuriya waa guur islaamiya laakiin waxaan anigu arkaa haddii aynu qurba aynu joogno inaynu dhaqanadii o dhan ka nimaadno oo aynu la nimaadno dhaqankii islaamiga ahaa dhaqankii islaamiga aynu la nimaadno oo guurkaynu uu ku salaysnaado islaam taa wax ka wanaagsan ma jirto naam salaamu calaykum
calaykum asalaam ha walaal go ahead
ها waa ku maqlay wa su-aashaada walaalo iyo magacaaga ii sheegay xagga ka soo hadlaysid
ha waa waxaan ka soo hadlaya cumaan dalka cumaan baan ka soo hadlaya maa sha allah tabaaraka allah ilaahay ku barakeeyo adiga iyo walaaladii xaggaa joogaba
ha walaal waxaan ku weydiinayaa guurka ayaa iska batay dhalinyaradii waxay isku guursanaysaa labaatan gabdhood shan iyo labaatan gabdhood marka arrinta noocaasi ah eh, maxay shareecadu ka qabtaa
horta waa salaamantihiin walaaladay jooga cumaan dalka cumaan ilaahay subxaanahu watacaala idinka abaalmariyo barnaamijkan halka naga- naga- nagala socoteen in eh, guurkan horta guurku waxa weeye waxa ilaahay uu ku magacaabay waxa la yidhahdo miithaaq miithaaquna waa cahd iyo ballan ilaahayna miithaaq qura kumu maca- kumu calaamadeeno kumu tilmaamine wuxuu ku tilmaamay miithaaqan khaliida ballan iyo cahad aad iyo aad u adag marka mas'aladan inaa ka siib oo ay ka saar ay noqoto sheekadu maaha meeshu maaha garan la gashanayo sharabaado la iska bedelaya maaha waa guur waa cahd waa mas'alad waa mas-uuliyad waxaa loo baahan yahin qofka guursanaya inuu marta ilaahay ka cabsado ilaahay nebigu waa ka yidhi istawsuu binnisaai khayra gabadhan uu guursanayo inuu ugu talagalo inuu dhaqo uu si wanaagsan ula macaamilo uu si ilaahay walahunna mithlu aladii calayhin xaqeedana uu siiyo siduu xaqee- xaqiisa uga uga doonaya iyada waxaanu rajaynaynaa marka dhalinyaradu inaanay odhan labaatan baan guursanaya ma labaatan baan guursanaya waan ka baxaya laakiin inay guurka si seriasa u qaataan da'da lagu guursanayaana ha noqoto dee da' macaquula iyo ilmaha oo loo eego inuu yahay qof dee majuur oo gaarida sinigii mas-uuliyadda mas-uuliyadda Ka- ugamana jeedo sini mucayan odhan maayo qofka shan iyo labaatanka ayaa wanaagsan oo ka wanaagsan ka sideed iyo toban jirka waxaan leeyahay qofka ha la eego ha la qiyaaso waayo dhalinyaro fara badan oo toddobiyo toban jir oo sideed iyo toban jir oo lix iyo toban jir ah a- ayaan arkay oo ka caqli badan oo ka maskax badan oo ka xikmad badan qaar dhowr iyo soddon soddon jir ah qaar dhowr iyo soddon jiray ayay ka caqli wanaagsan ka maskax wanaagsan yihiin marka haata mas-uuliyad guurku waa mas-uuliyad ciyaar ma aha in hablaha dadka in lasu guursado laska sii daayo maaha inamada inaan kolba lasu guursado laska meeshu dating maaha gaalada tedi bay la marka naam S- salaamu calaykum walaal magacaaga iyo s- iyo meesha kasoo hadlaysid asalaamu calaykum
asalaamu calaykum وعليكم السلام
aywan xagee waan ku maqlay walaala soco su-aashay weydii
halo asalaamu calaykum wacalaykum assalaam
aa walaal wax yar baan ku weydiinayaa magacaaga ee meesha kasoo hadlaysato walaalo
waxaan ka soo hadlayaa walaal norway waa war maryan wanaagsan baa la yidhaahdaa barasho wanaagsan walaalo
barasho wanaagsan sheekh waad mahadsan tahay waxaan ku weydiinayaa qofka doonayo inuu guursado oo dhalinyarada ah maxay tahay shuruudaha laga doonayo
ma inanta mise inanka mise labadaba
gabadha inanta ah ee doonaysa inay nin guursato maxay tahay shuruudaha laga doonayo inay samayso
inanta waxaa laga doonayaa inay mas-uul ay noqoto oo ilaahay ay ka cabsato waayo gu- qoyskiba wuxuu ku fadhiya waa inanta qoyskuba asaaska qoysku waa inanta ninkan waxaa loogu talagalay inuu dabada u baxo uu soo rafaado uu dee in qadada soo in- ma- la soo rafaado oo cuntada iyo mas-uuliyadda financialka ee maaliyadda ee ku saabsan reerka inuu asagu uu tuurta u rito inantii waxaa laga doonayaa marka inay noqoto gabadh saalixada zawja saalixa iyo um saalixa iyo hooyo saalixada ee guurku laba qofoo meel isugu yimi aqli wada kireystay oo maqsin wadagala ma aha guurku waa mas-uuliyad waxaa looga baahan yahay marka inantii inay garato mas-uuliyaadkeedii sida asagoo looga bahan inuu mas-uuliyaadkiisii uu garto inantu waa maxay nebigu sala allahu calayhi wasalam gabadha saalixa muxuu yidhi wuxuu yidhi waa ti idaa nadarta ilayha haddii aad eegtid ishu ay macaansato mid ishu kasoo boodo maaha dee digirin u eg ma aha ma aha in haddii aad ma- wa idaa amartaha ataacat markaad waxud weydiisatidna hadalka kaa qaada aan kugu soo celin laakiin midaad moodaysid b b c oon aamusaynin oo hadlayso dhurmaysa hadday sheekadu tahay waa mushkilad marka gabadhu waxa weeye inay ninka kula ficiltanto oo kula dagaalanto oo hadalka warifka ay tuurato ma aha waxa weeye markuu ninku uu arkana uu isha ku dhuftana ishu ay macaansato markuu wax weydiistana ay ka yeesho nebiguna wuxuu yihi fi saxiixi muslim walmar'atu gabadhuna waa raaciya waa ka mas-uul maxay mas-uul ka tahay dee gurigeedii iyo caruurteedii caruurtay diintay baraysaa salaadii bay baraysaa ducada musqusha lagu gelaya bay baraysaa wahaakada marka inanta waxaa laga filayaa inay mas-uul noqoto lagama laha shard inay soo shaqaysato ayaduna tadade mushaaradii waa tan laakiin inay ninkeeda u sabarto hadduu uu dhacdhac dhacdac uu leeyahay caruurta inay ilaaliso reerka inay isku hayso xabagta reerka isku haysa waa inanta waa gabadha ninka ma aha furistan faraha badani waxaynu doonayn dumarkiibaa maasha allah waxay noqdeen dee sidii westerns- westernised bay noqdeen raggiina ismay bedeeno dhaqan xumadii soomaaliya ayay wadanka la yimaadeen qurbaha la yimaadeen marka waxaa laga rabaa inantu inay noqoto dee wixii reerka isku hayay reerka hagaajinayay ninkeeda iyo caruurteeda iyo gurigeedana ilaalisa waalidkeeda iyo waal iyo waalidkiisana ixtiraamta wallahu aclam su-aasha ku xigta insha allah Inaku- jecel- naam يودي وراك السلام عليكم س- السلام عليكم مقعا عليكم السلام halo هل السلام عليكم
maxamed baliya waxaan ka saarlaya misambil
ما شاء الله تبارك الله اهلا وسهلا ولا
waxaan adsanayaa dadka telefishinka sheika inta iska soo waca yeelay guurku muxuu yahay oo inta iska soo wacale shiikow muxuu yahay guurku dadku naagay wada qabaan guryey naagaa waa la qabaa guryey degan yihiin talla waxaan ka codsanayaa dadka soo gelay had inay ka hadlaan wax macquul ah oo shiikhi ka jawaabi karo in
جزاك الله خير ولا aad baad ugu mahadsan tahay telefoonku ka gaban malaynaya waa runta walaalo laa yukalifu allahu nafsan ilaa wascaha waqtigiibaa mana dhammaaday aad baan uga xumahay walaalo aad iyo aad baan uga xumahay dhalinyaradima technical difficulties bay halkaa kala kulmeen in waana soo gabagabaynaya waxaan leeyahay horta wixii afkaara iyo aaraa waxaad la soo xidhi kartaan somali channel in ilaahayna subxaanahu watacaala ha idinka abaalmariyo ka mustamiciin cidiina dhegaysanaysa ilaahay baanu subxaana watacaala idiin weydiinaynaa inuu ifka iyo aakhiraba khayrkeeda inuu idin siiyo ilaahay baanu ilaahay o allahuma asturna fowqa alard wa taxta alard wa yowma alcard ilaahay baanu weydiisanaynaa cafwa alcaafiya wixii qalada aan aniga iga dhacayn ha layga raali ahaado in wixii qalad ka dhacay walaaladeenna technical problemska ha laga raali ahaado ilaahayna subxaana watacaala meel ka khayr qabta halkan isku keeno haddii intaan ifka isku arki weynayna jannadeena isku arkayna wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu